إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون casharka maydninka bilowday aayadda boqol toddobaatan iyo kow oo suuratulbaqara ayna ka mid ah aayadda casharka ninka bilaawdo wayban intaa bada doontay in lanka daaciga ah oo ummado diintiinku weeraaw iyo dadkii liin weeraw hooba ma aragtay xaggan ogolayna qaabkiiyo liyin iyo ilaahay ninka hadala doono qaala tacaala ilaahay emeere wamatalu ladiina hani oo kafaruu gaalooween sifadii iyo namuunku yoolayiin iyo waman yadcuuhum dadkii yoo elanki in weerayo ila alhudaa islaamnimada anka weeraaw yacnii dadka gaalada oo xagan ogolayna iyo lanka muwaxidka ama daaciga diinta inka weeraaw mayska iyana kamataladii qofkii oo yanciqu unsoodayaayo oow eraayo bimaa xaywaan oo laa yasmacu wal indheegan ama irin oo indheegan ilaa ducaa'an dhayli i wanidaa'an naada maaye yacnii xoolahun haddii lanka la jaro oo qowsaarka ah irinka oo kale oow markii leeyahay ama maaragtay loodiyo gaal oo kale uu markii is leeyihin qayladaasi dhawaagaas yaa dheegaan xaywaankaasi wal ma fahmaayaan maalan haddii haddaada aayad uran ada la kor surinto neefun aad ku kor akhriday inaada dhawaagahaytila dhegdegi dheega maaye aayadun ada sheegahaytay macnaaje ma fahmaaw fakadaalika gaaladan iyona saas oo kale way wal ma fahmaayan sida bahaa-imta oo kale way tan ilaahay beeray ulaa'ika kal ancaami bal hum adallu sida nimcooleyda oo kalew gaalada ama nimcooleyda ba higaasa ka jaraan lale sababtoo eh neefkan lanki xanaanayaay hooba moorada iriteha surumi neefka mara hiingi eray hankahay lanki xanaanayaay ama malasaahingurisyaayo gorda neefku gaalada ilaahagai abuuray oo quudiyahayo oo maaragtay oo maamulahay bag kasaanaba idan marka hoola baroon balhum adalabsaas way hum ee nimanka gaalada ee summun hani dhogooliyaal e way xaqami dhiigayaan bukmun haddana aflaan ew xaqihi jee aflaankayin gaalo walka hadal badan mabaleeba kabarbaqaan badan maleewa laakiin kheerka hijay hooba lahangnagada aan rabmale oo kale waygaal maba ka hadlaa fiiriyaada cumyun hadan haani hindhoole awo canil khayri le waay kheerka hijeyle hindhoole kayin maahane xumaan intay aragdahe waabal ogyin idan marka haddii yoo nagadeen dhogooliyaal mudahwiyaal hindhoolyaal yoo nagadeen natiijada may nagati fahum laa yacqiluuna wa walba ma kasaayan caqli ma le waay marka gaal ebir waay wanuun hadda may ballinaa gaalkii hibil haayo oo caqli badana oo kale gaalada caqli badana ilaahayna may leeyin fahum laa yacqiluuna weli caqlima leh weliga ilaahay ma inin sheegi doonay aakhare markii oo seedan gaalada oo jahanamo iyo galaan ma eri doonaa oo qaaluu low kunnaa nasmacu ow nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciid haddii un haada fanay dad waldhiigow ama caqli leh saciiro ma galeen wa marka mayna tusiyaasiyaan gaal inay caqli aan lahayn fahum laa yacqiluun hada dadkan geega maka dhaadhigi korto gaal caqli male lagaad ogolaysii korto geega malewa laakiin qur-aankana saliyi wamatalu ladiina haani sifadiyo kafaruu gaaloweyn in waman yadcuuhum ila alhudaa lanka hanuunka inkuweeraaw iyo kamatali ladii kiiya lamid yancigu un uuhiyo ama oow eraayo un soodayaayo bimaa xaywaan oo laa yasmacu indhiigane ilaa ducaaan qayliyi wanidaaan naada maaye oo walkale infahmaana inaad qayliyahaytilema walkale isu fahmaan male neefka xayawaanka oo hum yo gaalada sumun dhogoliyaal way bukmun aflaawyaal way umyun hindhoolyaal way canil khayr yaadiya yani gaalba dareera ula inqabo ile hindhoolo geb e malka wadood macnaha hindhoolu markii likay kheerka hindhoolo ka iyo way dhuguulu markili kiliyaan kheerka dhuguulu keeyiwa aflaangu markili kiliyaan kheerka anka hadalaanu maaxumaan i barbagaan waabatan hamiin maalin yowshibahayan oo fahum gaaladii laa yacqiluuna ma fahmaayaan almawcidata wacduwa haddii geeka suba khamiisad ad lankun gaalkeedana kor fadheeto ad anfasirta gurbugun gaal oo birinka kihirin ad anfasirti wala fahmey saas oo kale leylaki fahum laa yacqiluun yaa ayu aladiina aamanuu dadkii allihii naba rumeeyeenow kuluu aama min dayibaati ma shay dhiibyaal i rasaqnaakum unusiinka irzaagni aama wa way bala sheegay dadoo asxaabta nabaga calayhi asalaatu wasalaam ka mid ahaayeen yaa israheeno dhowr qof yoogo eh idoo nabaga id ka mid ee waseedeen nabaga cibaadadiisii meereena tambinaanku unuu bargu haynee masaajidka salaada faralka iyo sunnada iyo leewal dheeraad ee makaarga hayno talow idoo walbadan iyo kala suubiheena idooga nabaga ba'dig iiseedan warsadeen nabaga marka ido koy may suubiya wa sa suubiya sa suubiya cibaadadii nabaga lanka sheekuy oo ido e markaasoo ma ereena nabaga ilaahay cibaadadii tisa walaa yasen la yaraati maana in ma ereenuna nabaga oo kale ama enuway nabaga dembijay may dhaafne dad gafaraallaahu laka maa tagadama ma erne ilaahay kiin dhaafi mal erne nabaga oo kale mihini koo meeray anna maaragtay hamiin cibaado le insurnaadeere maaba hunduraawo maalintiina soomanaade koona meeray an hunguruse ee dhomba ma aamow hunguru dufungle oo bedinka war antara burutinleba ma aamae is enjeji ana dhom koona raayo iska siibeere suna bilaan dhomba seen ininka dhowaan nabaga ilaahay walaaya dhiigi hala inka weri koya dhowna minkeelan weeri maryaa si isa erteenaw haa erni waa markaasaa nabaga ilaahay meeray ana bilaanga guursadee wari subeykonu soome marna afuree wari bilaanga guursadee wari hamiinkeeni berkoo ibaaday sida berkooni tukadaan sunnaday tan weeri nabaga ilaahay haddaba faman raqiba can sunnatii lanki sunnaday yasoo niiliyarto oo kale era falaysa mini er nabaga ilaahay raayoo liska siiba diinta maqab bilaanba mal guursow maya walaa gurumusee maama maqabto lera diinta waato fiiri yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu min dayibaati lere ma rayto bari suugaysan sormaragi caanan le hal aamoy maana min dayibaati ma razaqnaakum hunguruguna siinka irzaagni kan od dhiibka weliba carafow washkuruu lilaahi markeed aanta maylifaday bari suugileed aanto babaaji aad kadabajeyto moos iyo abitaanji alxamdu lilah alshukru lilah washkuruu lilah ilaahay maaragtay ku shukriyawa calaa maa axala lakum walaamu ilaahay siin halaaltay ilaahay inku shukriyawa macnaa ilaahay ku shukriyaada afka shaleeysay mae hungurigu halaanle ilaahay kii irjaagii hob ada quudato ololada ada buysat cibaado anka walakile intii hungurigun bedinka ka jara jirkan dhisanya ogda oo ada awoodlate ka faa'iidayso ay ka cibaadayso lakile maahane markaasay baloona dheerow iyo ee walmaabilanin roogna waqtigan ku dhumidooy allan qiyaamo wal iswarsadeediya tallaabadii aad qaadaba qiyaamo wal iswarsadee wa sidoo qiyaamada baloona dheelowle laseeta ku waran kiiska dhuma baloona dheelowle masha ku way in kuntum haddii isanatin iyaahu tacbuduun ilaahay leyhaani aabuda hoa batin ha ho ki ilaahay ley aabudo isanateen ee hunguruga dhiibka aamaawa marka ayatu mayba kaga hadlaanahan si ayado horay una hangooni huwa alladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica walay dhul kun yaalo dhanbo isin daraadinga lan abuuriya ilaahay neray ogda waliba shareecada tiroo haan ihaan xaaramo shareecada tir maaye araaban wali eleentiyo saaran adiiba keen dhibaan sun oo kale hadda sun adiiba aragahay toobad aanta waaba kidile wali saasban hayna shareecada ban xarimna waleed aragda aamas waay walibaha keen qobsama walaha qobsadeele walan diinta ama reebtay amaan wal in dhime waana dhulkun korjiy miyaalo ha dhun yeelaydhe laakiin waliba la xarimi ma aha waa ku ilaahay ba sheegay fiiri inamaa in kalima xarama calaykum aragaas ilaahay way basinka xarimay almaytata bakta kule bakta walkase ay aglaha bakta in la aamo ya ilaahay siinka xarimi bakta may la eree neefkun baktu may likwede maa lam yudka sharcan walay onan goorina gooroyo shareecada sheegtay warow shareecada sheegtay meeta neefka horta hoola la aamo ininka mid ahaada lanka gooryowna lan muslum ahaada shareecada taas way neefka neef hoola la aamo haada lanka gooryina lan muslum ahaada waliba saabsan hayna bakto waay matalan gaalko ya gurbugoo gaal goori ama dubigoo goori bakto lee waay yani dubigan wala amay baan fiirada ay goori fiiri kow wallan aamana daanjarko oo kaliya lanko muslinga bismillaahi eray goori daanjar al goori oo ka halaal makanagada bakto lee wal jiide lee إنما حرم عليكم إلهي ويبسين كحرمي الميتة بكتي إلهي سين كحرمي بكتي ويبا لمد إيه نافهم أون نول مثلا ilaanka waa idikin rooga oo kula saaray ilaanka marka martay biriirisa hanu weynatay haano haddaaba goobsaday artay dhilaahaysada ilaankayna in roogaya biriirya raf ha gooraysa shiiladay artay bagta leewa neef nool walilaha ku gooyi bagto laakiin shareecada maynayn fasaxday bagta la aamo koro jara may kamid eh assamaku waljaraad kalluun iyo luday kalluun may ballaareen wali badahoo ballaha kabiyo banaanka lashaana dhimadaayan ama waldhimadii oo kale nagadaayan walow bin aadambi ugna kaaday to gabrimaanyan era ma jarne hoo banaanka laabi ma soo haso ama hormarka dhimadaaso wal aamile dibaa ugna kaaday waraabo ugna kaaday wali banaanku badahooba laakibiyo ba-aadka banaanka lashaan horka dhimado ama suuhaw waldhimadii oo kale nagadaw malaayo wal aamile gooro ma fado lodayna saas oo soo kadalan wiina ortay miro boo soo mala qofsiday dabkale saawul dibideele ولحم الخنزير والدم ده ديج يا إلهي سين كهرم ديج معناها ده ما يلرهن جرنها ديج أن يرون نفكم أن تسروا نفكم قال يا ما يلها قال برتصون له هل بقولها لو در الشط أمال النهورية أمال كان بوي سمع إلين روجا فورابه نجاس ويا عرمه واللحم الخنزير الدوم فرق هيدين والسين كهرم مع نف دوم فرق أما كركري أنا أون إني أذهب قصة تعال أنت ما يا حرام wamaa uhilla bihi wali la soodeeyey bihi bidadhii markii la gooriyaaye ligayri illaahi ilaahay ma-ee maga kale walaylaka qayli mayla fadaylanka muslimka ee neefku markeeda gooriyaasa bismillaahi allaahu akbar inadar bisimka ilaahaya ku gooriya allaahu akbaran adaka dar saasa la faday in laku gooriya laakiin markeeda gooriyaasiya maga kale hagaadi ma aha saada dadka berje wanaan aradaylan ko walaa la kahadee ama neef baadi ku dhamaa arbiina gameera ma jirto neefkee laha qabadee wala iifiya arbiin kow yalile arbiin kow kanyegaa lasi bagta leewan may la fadaay bismillaahi dheh muslum ay taa bismillaahi oo kale shib dheh walban erto maadaama aad muslum ay taa magaaga ilaahay aad xambaarsanta inaad afka ka sheegto ama aad shibhaato wal kale hoob aad sheegto maaha kiin dhammaatay arbiin kow yeerta ama ogsheekh hibilow iyo ertay ama naw mahamadowna hadku gooray bagtalaywo lan aayadda fiiri wamaa uhilla bihi ligayrillaahi yaa la geelay ilaahay weliha kahiri naba bahaw dheh walilku gooray haaramlay faman yadurna lanki la dhibaato geliyo dhibaato baka galigee abaara ka galay baahatay bistaaw eta ilaa agli sheeyin mimaa dukira walaay haddi laha sheegay bagtigii i walaay kala iniyada aanta haddii dankii ka lafta weliba hayra baagin lankaasay ku fallaaga ee keyrji ini hado fallaaga walkasay dadka dowladda ka kacsan wa usoo unhaayna walaa caadin wagayra caadin shufto shuftona walkasay burcada lere lama qabaylo dadka shaqamaskala aanu fallaagi lere xukuumadda ridaano leyin haanuna shufto lere isbaaroley jiriteeda fadhiya shacabkuma dhaco hayaan lamadaas qolan usan hayna baahada ma aha sii ka-aamo baktiga sii ka-aama falaa ifma caleyhi dembi korjey mahaano laakiin adoo isbaaroley ee baahday bakti ama ertimaaka dembaaba saladile adoo burcada hoo xukuumadun dhisan sideeba dowlad dhisan dumyow imafay dowlahooba la dumi fasaadaha ka dhaladaasoo kuhun hadda lama dhiijay nabadaan rooga intii dowla jarta meelifado ka edeegidaas ad in nafta iyo xoolaga xurmilatin laakiin xukuumaddii hoomeyla bilaaytay walay dhow mubaaxa naqdaayan isdardaroo kooya marka nimankaasoo fallaagada ahoo dowladda dunyaana leh hoob iyo baahdan bagta ama rugsuman qabaan wa haday hubyooba haysadaan hoosaasta amag maaha kadembaawin dhiyaamo walan haysad laakiin adoo lamadaas qabyal an hayna shuftun an hayne fallaagan ad an hayna baahati saas bagta ka-aantii dembe milihidaa la gaaraya falaa isma calayhi wa in allaha ilaahay kafuurun allihii dhaafoo badan way liowliyaahi muminiinta in dembi dhaafayoo raxiimun waana alla in naxariisaawa hadda shuftadii iyo wayba la sheegay kib oo fallaagadahay may la mid ee lan alla lankii oo safaro safaro macsiye ha habarto hardheka dhuumatay hebelay dhuumatay dhuumalyar ay reebka kaaday safarja safaro macsiye way ma ama kortu yan oo antoon ka dembe wasile way kow hoobada baahata bakteria ama korta la kari may intee la eka ama suwadan culamada qaar ma ereena naftada ka haytamadaasa koojeediba sakaraad ba intaan nafta la ka reebe walaa yar oo shafar naga eraa jireeunka walaa yara nafta la ka reebe waa ka shafar nafsadee culamada qaarna ma ereena maadaama aada dhibaato lay kiinjeyti asalka baktaan adan haada jarna walka dhirgay wareen fool ilaada ka deegsadaaso lugude إنما حرم عليكم إلهي ميتين كحرم الميتة بكتغن والدم ديج ديج كان شلول البلا وادي والدم المسفوح هو ديج شلول البلا لا ما باي ديج الأغد صد بيرك أوكل بير هذا ديج لما ديج أتخاذ لوا هيك أساسا لأن هذه سجيري دو بيرك كجيري وبير يمن دهون نغد لو مركز أرتوه بنام كوي ديج لنا نغد ديج أرجع هتو بيرك كان لوا marka dhiig roba adkaado beerka kaas halaalo dhiigga la diido mayba kangneefkan shud ada seeso shirilooli ada hoorsadahay walaxma alkhinziiri doonfarka hilibjey iyo ilaahay siinka xarami doonfar xaaram way wamaa uhilla bihi walay la soodayay bihi bidabxii markii la gooryahay ligayri ismi illaah aw sheekhibilow leeray ama rabiin kow leeray فمن يضر لنك لدبا تجيلو غير باغ فلا غير جوسه ولا عاد شفت غير جوسه ساس بكتك اما فلا اثم عليه ذنبك الايمان إن الله إلهي غفور عليه ضاف وبدنه الرحيم وأنا نحر الساعة وما يكمل بقتها الأمي بكلي في رضوب نفبك هاي إلهي نحرتيس إن الذين هانيو يكتمون القريعين ما أنزل الله والإلهي هدجي ومن الكتاب تل كتاب ده كتاب تس والإلهي هكدجي ذات القريعين كتاب كاز مركة توحيد كويلوي ويا كتير كتاب كتير أو كان كتاب قرآن كويلوي dadka ilaahay walbaray oo culummadaha ay kitaabada wali sheegan hani habowgen wayashtaruuna bihi ka gadadaayeen bikitmaanihi kitaabka qaryowjeybe tamanan lacag oo qaliilan yar oo min addunya adduunyo ka mid ewa hadde walyar hadduu qur-aanka sheegayheen hoob walaa kuusko fayla dhoorko milyan dollar ada lakin sheega walyarre la diidaha maayo qur-aanka walgadada kor waa saasalanqaadada kore maya walile ثمنا قليلا تبقى الدنيا اللي كجيزة لأني إلهي مري قل متاع الدنيا قليل الدنيا أطلب واليروى إذ معناه ويب وادت كي إلهي كتاب الدنيا كجزة يوان هان يوئي أولئك هانسيو ما يأكلون معاميان في بطونهم أولولديو إلا النار نار لي آمها يوم دي هذا الليلوش لكسي مثلا قال لي هايتي والحكم ما هايتي ليلوش لكسي أو قال السئين ولا لكاري ليلوش يا حكمتي معها beesadaas laalushkay ada qaadatay bariiskii iyo caanadii ada ka gadato ada aanta ada oo naar maanaa dhunjihayto oo kale way adoo naaru jahanamo dhimbili ada dhunjihayto oo kale way ulaaika maa yaakuluuna fii butuunihim ila naar hadda naar maylingliana bariis suugaysin leyba aamahaya ishorumaragii caanale leyba aamahaya naar ma eta inta ka jeyi doonan hang laalushmu haddaad aamohayto naara kiiwadan way sida adoo naartay hadda dhunjihayto oo kale leewa walaa yukallimuhum allahu ilaahay ma la hadala doono dadkaasoo kitaabka ilaahay gadadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaama kalaama raxma hadal naxariis ewa wal hadale laakiin hadal canaan ee lala hadale ma hadal naxariis e ma la hadala doono wa walaa yuzakiihim ilaahay mana dahiri doono haan yo e leelushaamiyaalka ee kitaabka ilaahay gadgadadaayen walahum may lihiin cadaabun ma lihiin cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo la hawsiyaa huwa cadaabkaasi annaaru naaru jahannamo waa aayadda sanuzuul jawayba la sheegay nimankii reer yahuudaaye oo culummadii yahuud oo nabaga ilaahay sifadiisa kitaabka towreedka idaaytay may haayana sina tooba lideen culummadaasi wal qarashaad ayaa lahan aruuriyaay qarashkaasa aamaya nabi maxamado madiine seede in is iyo ogaadeen nabagii aakhir zamaan ee ma is erehnaa lankun hooba isin ratan nabu isin ertaan walaam awnimo la siin kasheenahay sanadkiiba walaam kastum la siin sheenahay haanga siinka gohaayanta oo kale nabaga ilaahay safadiisa qarya marka war kale ka bedeleen maynan weelaan kastan iyo aawnimadunan kasheenahay ogda wadaadada haddana waa dhib badanyin widaadku haddiis araga musu aawowka iyo usu sheegka iyo araadasu dhiraabadahay nankoo kale war habaraday oo maaragtay sheegay in miilaha gala ma ogol oo hagaloona dhufeesa galay la dagaalame taasu tan la diidahay roobada langadaka cilmi dhaama kooy alxamdulilah dhama hoyli ad qobada fadhiilan qobadawba kooy oo koo shaabsan muftaqa shareyska tehin diinta maaragtay faafi laakiin hadalankaaseeda gurgahaadon ku surinte wayashtaruuna bihi tamanan kastan ad qaraanka ad qaadaha tale ada fiiride wayashtaruuna bihi tamanan qaliilan إن الذين أن يكتمون قرية ما أنزل الله إلهي وليهدجي من الكتاب في الكتاب كتاب التوراة والإلهي كالشيغي أنه محمد تلمان تسيهاني قرية ويشترون به بكتمانه قريوجين ثمنا قليلا مال الدنيا ويرك قدرايا كستان إذن قرابكم إذن هايسة تن أيسين كبقوني درادين وغن قرية أولئك أن يوم ما يأكلون معامين في بطونهم ولوليال شو إلا النار النار لآمه يوم walaa yukallimuhum allahu ilaahayna maladohogi doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaama qadaban calayhim ar an araysniyo daraaddeed doon naxariisa maladogowa walaa yusakiihim ilaahay maana dhahiri doono walahum may leeyiin cadaabun ma leeyiin cadaabkaasoo aliimun yoo lahawsiyaawa ulaa'ika hanasiyo waladiina ahaane waishtaraw dalaalata baadanamaha gadadeenoo bilhudaa hanuunkii hakagadadeen hanuunka mayka jarayna maxmed iyo rahano iyo rumaayan hanuunkiia aadan suugajeen suugii oo maaragtay walaalka shalgadadaan hanuun waa ku mafadaano baadnama halna siiyo eran hanuunkiia biyan meeka gadadeena adalaal ishtaraw dalaala bilhuda walcadaaba cadaabaha gadadeen bilmagfirati dembi dhaafowa haddii nabi muhamed rahan dembijo wal dhaafo fadi ma fadaano eren may fadaasan adaab galno fadaan nabaga beeniyana adaaba fadaano eren waa ku galawalere ilaahay reedmare famaa asbarahum nimankaasi oo sabri ogaa ala naari naarta korja mayka sabri wa famaa asbarahum may kale ena kortay famaa adwamahum oo kale see lay indaa'i maayaan ala naari calaa muujibi naari wa wal naar waajibiya oo maeta naw mahamad la beeni tilmaantiis la qariya marka waliyo naar ka gala fadan lay daa'i maayaan marka famaa asbarahum ay adwamahum wa سلي إن دائما على النار على ما يوجب النار وليو النار إن واجب يوم هم مالن كتح جراهم واجه ذلك كاس الله شيغي أن من كاسي ولا يو آمها ين نار جهنم وي أما اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ذات الله شيغي بسبب أن الله إلهي نزل الكتاب kitaabkii jo towreed haya ilaahay hadijay bilxaqi dhabnimiya kadijay wala kitaabka sheegawa wal dhab e ewa reed kitaabkii birkoowa rumaayan birkooniku kufriyan kitaabkii jo wadaad birkiyoku kufriyan way kamid eh tilmaanti nabi maxamed garayen horta taas meeloku kufriyan kitaabka wali taas ban hayna kitaabkii jo kale eena rumeeyan wa kitaabkii jo xaqahay oo dhabtahay nabi maxamed harra hoy sheegay kitaabkiijo berkoonu rumaayeen berkooniku kufriyeen rid ilaahay maray wain aladiina ikhtalafuu dadkii iskhilaafano fi lkitaabi kitaabkiijo birku rumeenu birkuku kufriyeen lafii shiqaagin khilaafa kusuunye khilaafkaasoo baciidin ona fog way lafii shiqaagin iyay dalaalin wa shiqaagankii oo macnaha dalaalka ahay lafii shiqaagin iyay dalaalin baadannama oo baciidin can ilxaqi xaqi ka foga kusuganyeyn nimankiyo haayan yacnii walaayo naartaas kuma taysideen oo ilaahay caradiis kuma taysideen kitaabkii oo ilaahay hadijiyay towreedhay oo nabi maxamed hal rahoy dhikaay kitaabkiiya meelono ku rumaayan meelono diiden wa wale nabi maxamed tilmaanti sheegay diiden intii kalena towreeddii hayse necreg ma aha saasu walaa cadaabka waajiye marka una naftateen marka kuwa marka muddo tiiren oo ummatul islaam ah ilaahay ma hanin deji kitaab xaqe oo kitaab qur-aanku ilaahay hanin deji haddii kitaab qur-aankii kaada berkoono ka dhaqme kitaabkii berkoono diide ada tara adina yoole lamida tamay fa kadalika lew alibratu biumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab haduuna dadka manaa madabir iyo mayka dhegeysa hadallo oo yaable maylile hortaba islaamnimada nikaaha iyo gudniinay ka haysine oo kale iyo salaado oo dhanba khiyaarka ah laakiin waliyo in dhaafana wal isgude in lamadu hasfadeena wal isnikaasa khudbasireed ban ahaaday khudbasireed wal jar may ogdaa abraawshe iyo walaalashe inti rugan wal sirooy sida leke may sirka waane nikah aclinu nikaha beere nabaga ilaa nikaha bankala dhikoy beere may lankari sid nikaha iyo meeraanan gudniinka islaam horta haanasday ka haysan soon islaamna lamba khiyaar ka ahayn wal kale mal ogol diya haddii lama qof has dilaan mayning heer haayalile reer ibil reer ibil haddii lang laha gooriyo may ka dhagamaanay laga laha dagriya seelo weela jiray mayning heer hay marka birka rumaay birka kufriile ma huwa ina aladiina ikhtalafuu fi lkitaabi dadkii kitaabka birkoo qubsadeenoo birkoona beeniyeen la fii shitaakin baciidin ay la fii dalaalin baciidin baadanimo oo foga ku sugan yiin wa laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqribi nimankii reer yahuudaha iyo markii oo yahuudi nasaarba dheh markii qiblada la wareeji baytulmaqdes lin tukadaayay kacbada lahan wareegi yamayranaga kacbadan la wareegi kheer ma ware kheerka mayka jare qiblada tiidana la qaabil oo baytulmaqdes nasaarna yana maylata kheerka mayka jare qiblada tiidana la qaabil oo mashriqa meeli iriidaha ka bahase markaasa ilaahay aayadu hadaji fiiri qaala tacaala laysa albira samafalba mahaaneri an tuwalluu wujuuhakum wejiyaalka ina isin injeedidaan fi salaati salaada dhatiye qibral mashriqi irguun hajee waay meelo nasaaran tukidaas wal nasakhay qibladaasi walmaqribi waa qibala almaqribi ilad in hajeen in tukitaan qibladii yahuud wayaan wal nasakhiya leer samafalkanta ka jar waay qibladii ilaahay sheegay kacbad in la qaabil waana samafalkana tan u fiir ilaahayna sheegay fiir wali samafal eh ولكن البر السمفل ما في هذه الآية آية تن ولا أن لفشاق دور قدوانا شاق دون لأنك السمفل فضو قدوانهم هم واسو بي فيني ولكن البر السمفل ما في هذه الآية آية تن ولا لفشاق مين مركن من آمن بالله و لأنك إلهي رمي يسمفل أنسايا كوهرت إلهي رمي لكله واليوم الآخر ما لن تدنب قيامة يونك ودنيونك دنبو يوه yunkaasi kabaada aakhari la galay waa la kaleeyay janno inaar aakhari bilaawd marka yowmal aakhir ini jira dadka la habiyow la xisaabow janno inaar lankii rumeey taasa samafal an saahibe walmalaa'ikati malaa'igtina lankii rumeey ilaahay inii odoomo malaa'ig leeraw abuuray walkitaabi walkutubi kitaabada ilaahay dhow lankii rumeey ana kitaabka kan kan la ogolo malfada kutubta ilaahay dhow rumeey laakiin kitaab qur-aanka dhaqanka ahaaday والنبيين النبيال إلهي دون لنك رمي كاسا سما فلان سايدا وآتى المال حولنا سيئي مساكينت ما حبه لو حولا أسوء الجيري باهن أبو هذا القنع أروس فداسة نفتابة تبركهايت إني أذا سيدا الله فدي ذوي القربة تتكك أرابة دي حولا أن باهنت ولا تدرك انت هذا فرجوا احتمال فلات ولا نفتابة تبركتيو كهايت أرابة سيئة لكلي هو بلان سما فلات walyataama aqoontana siiyey howlagiis un baahnaay walmasaakiina dan yar ka siiyey masaakiintasi soo kana qaraabeen qaraana masaakiinta wala aragasi wabna sabiili jidkii igaarijay musaafurka ina hoola siiyey wasaa'iliina dadka tuugsadaayaan dadka mudin allah ile mareen dawr sidaano meelo wareegayaan saa'iliintaasayna si wa fii fakki riqaabi qoorogay furashadiyo ina hoola ka dhiibi waay masalan langan la haysado untunga la kafadee waay way la kafadee lankun untunga la kahaysade haa dee musaami lay ma aha awlaadiska masruufiya haa ho hal dhiyoy lankun san la koofade laakiin haddii aad arta haayte haa iidan dhuujaad arta malfado oo fii fakir rigaab ama lamba gaalada ka faalate muslim oo olkeelka ka faalate gaalada ka faalate gaaladii intun hoole ee fadaane arte inaad dhiibto lankaas muslimka aad hafuruto lafade waaqaama salaata salaadina toosiyey masaakiinta markiis masaakiinta kaalmay ka bacd yacni cibaadada lamayn shal baasa too maal eh iyo too adbedinka eh tii xoolabay markii aad gudi tii xoolada nacfaga dadka kale aad deersidii haddana tii bedinkaay haddana fiiri waa qaama salaata salaadi toosiyey wa aata zakaata zakadina masaakiinta siiyey walmuufuuna bicahdihim dadka ballanka oofiyaan idaa caahaduu markiyo ballanta maanwa dadkaasu dadka samafalkan sahaan ballanka oofiyaayaan wasaabiriina waamdaxuu asaabiriina waar ilaahay dadka sabraayan ya ammaanay filba'saa'i faqiirnimada eed andarun markii jir haytiyaad yaa maaragtay ya sabraayan way dad makri dhigaayan isbaarama dhikidaayan aniba baahnaa hebelow seese ka heli gurigay haynqaad aasagoo isbaarayn dhikiday maya maya ada faqiir ma iidiya sabar alxamdulilah dheh igodaraayi markiioo dhibaatada daron yoo hayta jirinyibilanke sariir fuulanagda yaali yaali kadhi sabr waxiina alba'si harbaga xaaladiisa habadda iska dhiiday muslum igaala ya inamayla fada inaadka sabr too adan roorna ulaa'ika dadkaas oo tilmaamun laha sheegin le aladiina haane way sadaquu fii iimaanihim iimaan yohane ku run sheegeen ama dadka samafala enna runtiyo ehaana sugan waulaaika ha nasirhum han yo e almuttaquuna allaha dadka ilaahay ka obsadeen han yo e wa anta mayninkeeda casharkii tafsiirka qur-aanka kariimka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu